galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa galab talaada ah bisha nofembarna waa kow iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dotcom idaacadda galabta waxaa idiin daadaheynaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah falastiina xabiimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida guddiga doorashada somalilan oo goordhoweyd si rasmi ah ugu dhawaaqay in muuse biixi cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga kulmiye uu ku guulaystay doorashadii dhacday saddex iyo tobankii bisha anugu waxaan dhashay kun iyo sagaal boqol sideed afartankii hargeysa kayn ka xigta xagga galbeedka oo arka arabsiya farowgan oo dhaxaysa dargaa tuulooyinka madani ma jirin reemiye baa la ahaa taqaynteedin hargeysmaan ku qaatay intii hoose
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xuska maalinta macalinka soomaaliyeed ee kow iyo labaatanka nofembar
markii laga hadlayo macalinku kaalin muhiima ayuu ku leeyahay bulshada dhexdeeda kaalintaasi horumarka iyo jiritaanka ummaddaba aad iyo aad bay muhiim ku tahay macallinku waa barbaariyaha ummadda
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
guddiga doorashada somalilan oo goordhoweyd si rasmiya ugu dhawaaqay in muuse biixi cabdi uu ka sharaxnaa xisbiga kulmiya uu ku guulaystay doorashadii dhacday saddex iyo tobankii bishan muuse biixi oo sanadihiisa lixdamaadka ku jira ayaa noqonaya madaxweynihii shanaad ee somalilan isagoo ka guulaystay labada musharax ee kale ee u ordeeyay xisbiyada wadani iyo ucid cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo faysal cali waraabe oo iyagu oo faysal oo sheegay in doorashada qaabkii ay waa iraahdee iyo cabdiraxmaan maxamed ciro oo isagu sheegay in doorashada qaabkii ay u dhacday aanu ku qanacsanayn faahfaahinta warkaasina goordhow ayaad maqli doontaan
qof isi soo miidaamiyey oo aroortii hore ee maanta isku dhex qarxiyey masjid ku yaalla waqooyi bari dalka nigeria ayaa dilay ugu yaraan konton qof weerarkan ayaa dhacay iyada oo dadku ay masjidka u imanayeen salaada subax magaalada muubi ee ka tirsan gobolka adamawa ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka hase yeeshee qaraxan ayaa u ekaa weeraro ismiidaaminah oo horay ay u fuliyeen mintidiinta kooxda boko xaraam boko xaraam ayaa dishay in ka badan labaatan kun oo qof intii ay dagaalka ka waday dalkaasi muddo sideed sano ah iyada oo doonaysa inay maamul islaami ah ku soo rogto waqooyiga nigeeriya ee muslimiintu ay ku badan yihiin
sharci dejiyayaasha dalka zimbabwe ayaa talaadada maanta ah qorsheynaya hanaan maamuuska ay kaga xayuubinayaan madaxweyne robert mugabe kadib markii uu iska dhegamariyey muddo loo qabtay inuu isku casilo xubnaha xisbi xaakimka dalkaasi ee loo yaqaano sanu b f ayaa markaasi waxay ka dareen celiyeen rajada ay ka qabaan in hanaankani uu ku dhammaystirmo toddobaad gudihiis maamuska xayuubintan ayaa waxaa ku jirta eedo ay ka mid tahay ku-tagrifal maamul taasi oo ah in ooridiisa grace mugabe ay xilka kala wareegto tallaabadaasi oo mugabe u qaaday kadib markii uu eriyey emerson monengawawa oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkiisii iyo nin xagga militariga caanka ahaa war maanta uu soo saaray menengawa ayaa waxa uu ku sheegay in dadka reer zimbabwe ay hadleen islamarkaana ay rabaan in mugabe uu xilka ka dego si dalka uu hore ugu sii socdo isagoo intaasi ku daray inaanu dalkaasi ku soo laaban doonin ilaa loo damaanad qaado ammaankiisa mugabe oo hadda ah sagaashan iyo saddex jir ayaa muujiyey markaasi rajo ah in uu ka tegaya xafiiska oo uu joogay ku dhowaad afartan sano isagoo qorsheeyey inuu talaadada maanta ah qabto shirkii golaha wasiirada
mas-uuliyiinta maraykanka ayaa diiradda ku haya dadaalka ay iiraan ugu jirto ku baahinta awooddeeda bariga dhexe taasoo ay sheegeen in ay u marayso been abuurka lacago kala duwan oo ay ku khiyaamayaan qaar ka tirsan sharikadaha yurub saraakiil ka tirsan wasaaradda lacagta maraykanka ayaa daboolka ka rogay in laba ka mida dhinacyadaasi ku xiran sharikadahaasi oo laba ka mid ihii ay jarmal yihiin ay xiriir la leeyihiin ciidamada ilaalada kacaanka iyo xogageeda gaarka ah wasaaraddu waxay sheegtay in iiraan ay sharikadaha fronti technique iyo brintin trade center ee jarmalka fariisinka ku leh ay khiyaamayso sharikadahaasi si ay u hesho waraaqaha calaamadaysan khad iyo agab kale oo loo isticmaalo daabacaadda lacagta dhammaan qalabkaasi ayaa ka mamnuuca in loo dhoofiyo waddanka iiraan wasaaraddu waxay sheegtay in sharikadahaasi iiraan laga leeyahay ay lacago boqolaal milyan oo riyaalka yeman ah ay u daabacday garabkeeda dhinaca qudus la yidhaahdo oo ka tirsan xogaga ilaalada kacaanka iiraan kaasoo madaxweynaha maraykanka uu dhowaantan ku daray liiska hay-adaha argagixisada taageeraha
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington guddiga doorashada somalilan ayaa goor dhoweyd si rasmi a ugu dhawaaqay in muuse biixe cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga kulmiye uu ku guuleystay doorashadii dhacday saddex iyo tobankii bishan qadka telefoonka ee magaalada hargeysa waxaa si toos ugu jira waryaheena barqad maxamuud kaariye barqad bal waxaad noo sheegtaa natiijada qaabka ay guddiga ugu dhawaaqeen iyo sida tirada loo kala helay
tan iyo saaka sideedii subaxnimo dadku waxay in badan sugayeen oo dhegtaagayeen in lagu dhawaaqa natiijada sidoo kale warbaahinta ayaa goobjoog ku ahayd xarunta dhexe ee guddida doorashada intaa waxaa la sugayeyna waxay ahayd in lagu dhawaaqa natiijada intaasoo saacadood kadib mar dhoweyd baa guddida doorashadu ku dhawaaqeen natiijadii doorashadii madaxtooyada somalilan ka dhacday saddex iyo tobankii bisha waxaana sheegeen in marka hore ay ku afeefteen in aan dadku dabaaldegin si amniga loo sugo hase waxay sheegeen in doorashadu natiijadooda ay u dhacday sidan in xisbiga kulmiya ama musharaxiintii u tartamisay xisbiga kulmiya ay ku guulaysteen ada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka imikadan kula hadlayo waxaan ku sugnahay xarunta komishinka doorashooyinka buuqa iyo sawaxanku aad buu u badan yahay sidoo kale waxay sheegeen in laga bilaabo maanta sharciyan ay yihiin natiijada sida ay ku hayaan guddi ahaan inay madaxweynaha iyo ku-xigeenka shanta sane soo socday somalilan yihiin cabdiraxmaan cabdullahi ismaaciil sayli oo madaxweyne iyo muuse biixi cabdi oo madaxweyneah
marka waa sidee dareenka dadka magaalada kadib marka lagu dhawaaqay musharaxiintii kale la tartamaysase maxaa ka yimid oo falcelin ah
intaynaan gaadhin dareenka dadweynaha guddida doorashadu waxay sheegeen in xisbiga kulmiya codadkii la dhiibtay uu ka helay saddex boqol iyo shan kun iyo sagaal boqol iyo sagaal cod taas oo boqoleyda u dhiganta boqolkiiba shan iyo konton dhibic sagaal iyo toban halka xisbiga wadani uu ka helay siday yidhahdeen guddida doorashadu laba boqol iyo lix iyo labaatan kun iyo labiyo sagaashan cod oo u dhiganta boqoleyda markaad eegto tirada afartan dhibic saddex iyo toddobaatan boqolkiiba halka xisbiga ucdaa xisbiga mucaarkeesna saddexaad ee tartamayay ay ku guulaysteen saddex iyo labaatan kun boqol iyo koob iyo afartan cod taasoo u dhiganta boqoleyda boqol afar dhibic toddobiyo toban boqolkiiba markaad eegto dareenka dadweynaha runtii walow ay guddida doorashadu ka cudur daarteen ay ka cudur daarteen in sidoo kale ololaha la joojiyo si amniga loo sugo haddana imikadan kula hadlayo agagaarka guddida doorashada oo dadku in badan u dhegtaagayay walow amniga aada loo adkeeyey waxaa ka bilaabmay dabaaldegii waxaana taageerayaasha xisbiga kulmiya la sheegay guulaystay doorashada guddida doorashadu ay sheegeen ay bilaabeen durtamo dabaaldegiyaasha soo bixi iyagoo qaarkood in badan mashxarad sacab iyo muusig isugu soo baxay meelo ka mid a dariiqyada marka dhinaca kale musharaxiintii tartanka madaxtinimada iyaguna ku jiray maxay ka yidhaahdeen natiijada soo baxday
weli waa deg deg oo waa xilli hore haddaba aan kula hadlayo bay guddida doorashadu ku dhawaaqeen natiijada sidoo kale waxaa xusud mudan walow xisbiga mucaaradka ee wadani musharaxiisu uu xalayto sheegay in musuqmaasha dhacday doorashada islamarkaana ay ka biyadiisan yihiin meelaha ka meelo kamida sida doorashadu dhacday haddana gudaha doorashadu waxay sheegeen in halkaa haddaynu ku noqono laba boqol iyo lix iyo labaatan kun iyo laba iyo sagaashan cod uu ka helay doorashada taas oo dhiganta boqolnida tirada markaad eegto afartan dhibic saddex iyo toddobaatan boqol hase haatee iminka waxaa la rajeynaya daqiiqada kadib in musharaxiintu kale ay ka hadlaan dareen
waanu ka xunnahay qadka telefoonka ee magaalada hargeysa oo naga go-ay waryaheena barqad maxamuud kaariye ayaa si toosa nooga warbixinaya natiijada doorashadii somalilan oo lagu dhawaaqay goor dhoweyd iyadoo xisbiga kulmiye uu helay shan iyo konton dhibic sagaal iyo toban boqolkiiba halka xisbiga wadanina uu ka helay afartan dhibic toddobaatan iyo saddex boqolkiiba dhinaca kalena xisbiga ucid ayaa helay wax ka yar shan boqolkiiba warbixino kale iyo warar ku saabsan doorashooyinka somalilanna idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan hagaag falastiini haddaba waa kuma madaxweynaha cusub ee somalilan muuse biixi cabdi isaga laftiisa ayaa taariikhdiisa oo kooban uga warramay v o a
anugu waxaan dhashay kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii hargeysa kayn ka xigta xagga galbeedka oo halka arabsiiyo farowdana udhexaysa bargaa tuulooyin ka badani ma jirin reermiyi baa la ahaa tacliinteeda hargeysa maan ku qaatay intii hoose sekondariga camuudna waan maray halka imka jaamacadda ah ruushkii maraykan waan soo maray sarkaaliman marka rug soo tabartay ciidanka cirka ah markii dambana jabhadii baan soo galay jaamacadda hargeysana mar dambe aan bos graduate ka qaatay dee markaa intii dambana hargeysa iyo somaliland un baan u badnaa qurbaha ma waan safar mooye ma degin ma qaxin ilaahay mahadii deelaandaasun baan la halgamayay dhismaheeda iyo horumarkeeda iyo mar la xoreynayaba kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha la doortay ee somalilan muuse biixi cabdi oo ka waramayay taariikhdiisa oo kooban haddaba maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee haatan horyaala madaxweynaha cusub muuse biixi cabdi doorashadiisa kadib su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa ismaaciil xuseen farjar waxa uu weydiiyey axmed maxamed ciise oo ah cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah shahaadada sare kaga diyaariya jaamacad ku taala dalka faransiiska islamarkaana muddo dheer soo maamulaya xafiiska madaxweynaha ee dowladii daahir riyaale kaahin ismaaciilow waxay ahayd doorashadani waxay kaga aadka ila sii yaabka badnayd waxay ahayd waa doorashadii heshay coverage caalamiya in laga daboolo meelo fara badan laga soo xigto oo lagala socdo hadday tahay tiifiyada caalamka hadday tahay jaraydada caalamka hadday tahay meelaha lagu faalayo siyaasadda caalamka waxay ahayd doorasho xoog looga hadalhayay iyadoo geeska ay ka socdeen oo runtii doorashooyin muranaa sida kenya oo kale oo murankeedu runtii ilaa hadda uu taagnaa waxay ahayd markaa doorasho dadku ay indhaha u soo jeedinayaan ay ahayd dal yar oon ictiraaf lahayn oon runtii ahayn awood fara badan oo uu wax ku qabsado oo aan dowladaha caalamka ka dhex muuqan haddana mar kasta ay doorasho xor oo xalaalo one man one void ay runtii uga dhaxaysa bay ahayd dhinaca haddaynu u nimaadno muuse biixi cabdi xisbiga kulmiye ka sharaxnaa ayaa haatan ku soo guulaystay doorashada madaxtinimada maxay yihiin caqabadaha iyo fursadaha ugu waaweyn isaga horyaala wallaahi horta haddaan ku horeeyo caqabadaha horyaalla waxay tahay bulshadu runtii intii ay socotay doorashadani way ka duwanayd doorashadii hore way ka xamaasad badnayd kala qaybsanaan badan baa timi cunfi iyo runtii waxyaabo badan baa lagu ololeeyey waxyaabaha kow waxa ka ahaa madaxdhaqameedka iyo kaalintoodii intay gabeen runtii siyaasaddii faraha la soo galay heer waxay gaadhay markaa madaxdhaqameedkii ay ku milmeen siyaasaddii taasi waxay keentay inay lagu sii kala fogeeyo bulshada reer somalilan caqabadaha ugu weyne horyaalla waxay noqonaysaa runtii sidii laysugu soo dhoweyn lahaa dadka reer somalilan ee ku kala filiqsan ee lagu kala qaybiyey macnaha cunfiga iyo kala jiidashada axsaabta oo runtii caqabad noqon doontaa fursadaha u badan ee horyaalla ee runtii ay tahay inuu wax ka qabtaa waxay noqon doontaa dadka u codeeyey iyo kuwa ku codeeyeyba siduu isugu soo jiido runtii oo u midayn lahaa uu madaxweyne mida ugu noqon lahaa madaxweynahoodii noqon laha una tusi lahaa kalsooni fara badan runtii weliba dhinaca runtii uu ka guulaystay siduu uu siin lahaa kaalin wax ku ool ah oo ay runtii iskaga dhex arkaan dowladooda una arkaan madaxweynahoodii oo runtii gudanaya waajibaadkiisii waxaa iyaduna fursad ah in maanta doorashadaasi hadday sidaasi noogu dhammaato oo sidii caadada inoo ahayd in isugu hambalyayn jirnay laysugu hambalyayo oan jecelahay runtii rajo badanna ku qabo inay inoo furfuri doonto arrimihii dibadda in badan dibdhac ku yimi taasina ay runtii u noqon doonto guul dalalka jaararka oo ah sida etoobiya jabuuti soomaaliya intuba waxay xoog u danaynayeen indhahana uga hayeen doorashada ka soo hadda dalkeenna justice delayed justice denied waa cadaalad runtii dib loo dhigaa waa mid la dhinay gareeyey marka maanta waxaa suurtagala in la yidhahdo war nimankan waxaa soo horumara qabsanaya iyagoo aan dowladnimadoodii la qirsanayn malaha waxa la gaahay waqtigii wax lala qaban lahaa marka international communitiga iyo jaararku waa u diyaar fursadaasina waxaan arkaya fursad tahay inay tahay usoo bidhaamaysa isaga muuse bixi cabdi dabcan barnaamij buu soo bandhigay maxaad is leedahay waxyaabahaas ayaa dadka wixii ama nidaamka si hore u shaqaynin ka horumarin karaa ka bedeli karaa isaga maxaa dadku ay ku xusheen oo ay murashaxiinta kale uga doorbideen isaga shakhsiyan markaad eegtid hogaamintiisa waxaad moodaa in wax badanoo dabaci badan runtii uu jiray ay tahay dabaca in lagu soo dabaalo oo runtii sharciyadda dadkii loogu soo dabaalo waxaanay u arkayeen nin runtii go-aan adag leh hal adayg leh waxyaabo badana oo markaa dabac ku yimi wax ka qaban karaya waxyaabaha runtii ay tahay in wax laga qabto waxaa ka mid ah dee shaqalaan badan baahsan baa dalkii ka jirta dhallinyarteennii baad arkaysaa oo runtii tahriibaya inkastoo ay caalamka ka wada jirto haddana marka ay dalku uu leeyahay wax soo saar iyo shaqaa abuur waxaad moodaa in dalku ay dadku ay ku nagaanayaan dhulkoodii marka barnaamijyadiisa waxaa ugu cadcadaa in shaqa abuur badan iman doono in horumarka la ballaarin doono dhaqaalaha wax laga qaban doono dalka wax soo saar laga soo samayn doono runtii dhallinyartana lagu dabaali doono inay shaqada qaranka qabtaan waxyaabaha haddii runtii uu ka dhabeeyo waxay noqon doontaa in dadkii naruuro ay u helaan oo isbedel wanaagsan oo qiimo badan oo ay leeyihiin wallahi maanta dowlad baa dhalatay niyaddana way ku hayaan dad badani somalilan meelaha ugu weyn ay eegayso ee dadku siyaasadahooda mar walba ka eegaan waxaa ka mid ah arrimaha dibadda dowladdan oo kale maxaase leedahay arrimaha dibadda iyo doorashadii dhacdayba uga faa'idayn karta maadaama ismaaciilow maanta caalamka iyo runtii dadka inadanayaaba ay u soo jeedaan doorashadeenaas waxaa muhiima runtii qaabkii loo abrooj garayn jiray arrimaha dibadda ay ahayd in soomaaliya oon la hadlaynaa un ay ku koobnayd in runtii laga ballaadhiyaan lagu qabaa fursad buu haystaa in two track abroach lagu galo hawshan oo ay ahayd wadahadalladuna ay socdaan qadiyadanna runtii dee loo samaystay road map kale oo runtii lagagama dhalin karo waa fursado badan baynu haysanaa oo ka duwantan in lagu soo koobo soomaaliya un baynu la hadlaynaa iyo madaxdeeda runtii lama qaba anugu waa hadalku ha socdo laakiin waxaad moodaa inay anti bayn iyaga u tahay had iyo jeer wada hadalka oo ay isku ilowsiiyaan soomaaliya somalilan baan la hadlaynaa qolinka soomaaliya runtii way isku ilowsiiyaan xanuunka haya ee gudahooda iyo runtii caqabadaha horyaalla waxay isku ilowsiiyaan somalilan baanu la hadlaynaa marka inaynaa noqon wax laysku keen ilowsiiyee ay noqoto wada hadal mediatoris leh dhexdhexaadinimo caalamiya leh wax ka soo baxaan
kaasina waxa uu ahaa axmed maxamed ciise oo arrimaha siyaasadda ka faallooda oo u warramayey waryaheena ismaaciil xuseen farjar
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatanna muqdisho shir looga hadlayo arrimaha tahriibka oo ay si wada jira u soo qabanqaabiyeen hay-adda i o m iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho iyadoo dhinaca kalena tababar hal maalin soconayay oo lagu baranayay qiimaynta cunooyinka kaydka noqon kara si loogu badbaado xilliga jiilaalka halkaasi lagu soo gebagabeeyey warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan
shir looga hadlayo arrimaha tahriibka iyo sida looga wacyigelin karo dhallinyarada ku howlan ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho shirkan oo socon doona muddo saddex casho ah ayaa waxaa si wada jira u soo abaabulay hay-adda i o m iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana kala qayb galay wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha iyadoo muddada uu soconayana diiradda lagu saari doono waxyeelada tahriibka aafeeyey dhallinta iyo qaabka looga gaashaaman karo furitaanka shirkan ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay maxamuud cabdi axmed oo ah sargaal ka tirsan hay-adda i o m kaasoo tilmaamay in marka isbarbardhig lagu sameeyo sanadkan iyo kii ka horreeyey ay wax badan hoos u dhacday cadadda dhallinyarada u xusul duuban tahriibka nasiib wanaag waxyaaba lagu farxo waxaa ah nambarkii marka loo fiisho laba kun lix iyo toban iyo laba kun labaiyo toddobiyo toban farqi weynaa u dhexeeyo laba kun toban iyo todoba oo kale for example toban iyo lix dadka waxay ahaayeen saddex boqol lixdan iyo saddex kun afar boqol iyo kow qof waa fahmi kartiin saddex boqol lixdan iyo saddex kun afar boqol iyo kow qof laba kun lix iyo toban maanta 2017 waxaa la maraa boqol konton iyo toddoba kun marka hoos u dhacaa jiro hoos u dhacaas waxaa rajeynayaa inuu sii socdo uu sii yaraado sidoo kale wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka khadiija maxamed diiriye ayaa madasha kulanka ka sheegtay in wasaaradeedu ay xoogga saarayso sidii ay uga shaqayn lahayd arrimaha ku wajahan hakinta tahriibka islamarkaana dhallinyarada loogu abuuri lahaa xirfado shaqo oo ay kaga maarmaan tahriibka waxaan kaloo shaqaynaynaa ergeyga gaarka ah ee xafiiska ra-iisul wasaaraha arrimahan oo dhallinyaradeenna soomaaliyeed dhibaato ba-an ku haysa qorshaha wasaaradda kuwa ugasho iyo dhibaatooyinkan maanta sidii loogu gudbi lahaa ama aan ula jaan qaadi lahayn waxaa annaga qorshe ahaan nooga degsan iyo waxa caalamka shuruuc ahaan ugu degsan sidii wadatashigan iyo heshiisyadan caalamiga ah aan uga qaadan lahayn qayb uga wada qaadan lahayn una dejin lahayn wixii aan ku maarayn lahayn
dhinaca kale tababar lagu baranayay qiimaynta cunooyinka kaydka noqon kara si loo isticmaalo xilliyada jiilaalka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda gargaarka iyo arrimaha masiibooyinka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho tababarkan oo soconaya muddo hal maalin ah ayaa waxaa hay-adihii ka qaybgalay ka mid ahaa wasaaradaha caafimaadka beeraha qorshaynta iyo xanaanada xoolaha wasiirka xogeenka wasaaradda gargaarka cilmi cumar cayn sane ayaa soo hadal qaaday muhiimadda tababarkani iyo sida ugu habboon ee loogu baahan yahay inay uga faa'iidaystaan ka qaybgalayaasha waa hal maalin tababarkani maanta oo loo baahan yahay in laga faa'iidaysto waxaana ka faa'iidaysanaya dadka ugu sarreeya oo go-aan gaarista iskale wasaaradaha runtii waxaa nagala qaybgalay wasaarado badan oo online minister nala ah wasaaradda beeruhu hadda wasiir xogeenku nagala joogo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ku jirdha wasaaradda qorsheynta ku jirdha wasaaradda xanaanada xoolaha ku jirdha marka caafimaadka ku jira wasaarado badan ayaa la leenahay xilliga wada shaqaynayd maadaama annagu aan ka wasaarad gargaar ahaan aanu ka shaqayno arrimaha bini'aadanimada iyo maaraynta masiibooyinka wasiirka xogeenka wasaaradda beeraha xaamud cali xasan ayaa sheegay in iyadoo la saadaalinayo isbeddelka xilliyada iyo noocyada dalag ee dalka ka soo go-a ay tahay in sida ugu wanaagsan qiimeyn loogu sameeyo cunooyinka raagi kara ee kaydinta u baahan iyo kuwa ay tahay in goor hore la isticmaalo si loogu badbaado wakhtiyada adag ee abaaruhu jiraan waxyaalo badan baa lagu kordhiyey waxaa la samaynayaa wax istaandara oo lagu garan karo goor maal la saadaalinaya ma abaar baa dhacaysa ma barwaaqa dhacaysa maxaa dhacaya cuntadu qiimaha qiimaheedu ma kor buu u kacayaa ma hoos buu u dhacayaa weliba oo aada loo xoojinayo wax soo saarka wadanka ka baxaya geleyda intee leeg baa baxaysa sanadkan briiski ma baxaya waxyaalo badan oo saasa loo saadinayo nasiib darro wadankeena waxaa ku dhacay waxaasoo dhan inay hay-ada u sameeyaan nasiib wanaaga iminkaa waxa markaa inta gaadhinay maanta oon heerka aan gaadhinay waxa weeyaan wixii ay hay-aduhu ka shaqayni jiroonba sida wasaaradaha loogu soo wareejin jiro xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington koo iyo labaatanka nofembar waa maalin loo asteeyay macalinka soomaaliyeed sanad walbana waxaa dhulka soomaalida laga xusaa maanta oo kale maalintaasi si loo weyneeyo muhiimadda macalinka u leeyahay barbaarinta ubadka iyo horumarinta bulshada kunsagaalboqolafariyotodobaatanki bishii nofembar kow iyo labaatankeedii ayaa loo aqoonsaday maalinta macalinka waxaana shacabka soomaalida iyo dowladii milatariga ahayd ay si wada jira u muujin jireen muhiimadda maalintan oo kale iyadoo dugsiyada waxbarashadana la fasixi jiray waryaheena nuur xasan nuur ayaa warbixinta noo diyaariyey
macalinka ayaa boos aanan la bedeli karin uga jira dhammaan bulshooyinka caalamka waxaana lagu tilmaamaa barbaariyaha ummadda iyo ciribtiraha jahliga maanta oo ay ku beegan tahay maalinta macalinka soomaaliyeed ayaa meelo ka mid ah soomaaliya laga weyneeyey xuska maalintani in kasta oo ay soomaalidu mar walbaa weyneyn jirtay qiimaha macalinka haddana xuska maalinta macalinka ayaa waxaa markii ugu horreysa la bilaabay kow iyo labaatankii noofembar sannadkii kun iyo sagaal boqol afar iyo toddobaatanki markaas oo ahayd waqtiyadii ugu horreysay ee la qoray afka soomaaliga sida uu sharaxayo brofeor cabdulaahi sheekh cumar cige oo bare ka ah jaamacadda timacadde ee gobolka gibiley waxa weeye qiimaha ay u leedahay guud ahaan waxbarashada gaar ahaan marka maxaynu dhahno hay-ade macalinka soomaaliyeed waxa weeye waa aad buu u qiimo badan yahay waktigaasa la bilaabay af soomaaliga wakti taarikh aada u dheer bahay kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo tobankii bay markii olaa aan bilownay wuxuu noqday markaa qof wal oo soomaaliya wuxuu awood u yeeshay inuu waxbarto inuu wax qoro waxna akriyo taasaana muhiimada ugu weyn ahayd marka wax waktiga dhan kasoo wareegay dee waad arka waad arkaysaa markaa ilaa la gaadhay markaa ilaa jaamacadaha marka la gaadh jaamacadaha la gaadhay dugsiga hoose ilaa jaamicadii hore iyo soomaaliya loo gaadhay maanta qof waloo soomaaliya wuxuu ku hadlayaa maxay afkiisii waxna wuu qoraya muhiimadiina waa taa wey macalinka ayaa boos aanan la bedeli karin uga jira dhammaan bulshooyinka caalamka haddaba macalinka soomaaliyeed kaalin intee la eg ayuu bulshada dhexdeeda ku leeyahay maanta waa kan mustafa cabdulaahi fayrus oo ah guddoomiyaha machadka cilmi baarista soomaaliyeed markii laga hadlayo macalinku kaalin muhiima ayuu ku leeyahay bulshada dhexdeeda kaalintaasi horumarka iyo jiritaanka ummadaba aada iyo aad bay muhiim ugu tahay macalinku waa barbaariyaha ummadda waa qofka dhisa jiilka mustaqbalka ubadka soo koraya waxbara macalinku marka wuxuu u gudbinaya uba ubadkaa soo koraya iyo jiilkaa dhalinyaradaaba waa cilmi iyo aqoon iyo barbaarin wada jirta marka waa kaalin muhiima ummadii aan aqoon helin ama aan barba barbaarin fiican aan helin inay burburto inay dhibaato ku jirto ayaa halis ugu jirta macallimiinta soomaaliyeed ayaa mar walbaa ku shaqaynayay duruufo adag oo kala duwan gaar ahaan wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii hore ee militariga welina xal looma helin duruufaha ku xeeran macallimiinta soomaaliyeed sida uu sharaxayo mar kale ustaad mustafa cabdulaahi fayrus
markii aynu u fiirsano macalinku xilligan waxaynu dhihi karnaa wuxuu ku shaqaynayaa duruuf aada u qallabsan ayuu ku shaqeeyaa markaynu eegno duruufta isaga u gaarka ah macalimiinteena marka la eego maadaama dal colaado iyo burbur kasoo kabanaya aynu nahay mushaar ku filan ma helaan marka mushaarkii kunada uu macalinku qaataa aada bay u yar tahay xuquuqdiisii uu xaqa uu u lahaa ee ahayd inuu helo way ka kala dhiman yihiin waa duruuf isaga gaar u taabanaysa duruufaha kaleetana waa duruuftii goobtii shaqada iyo waxyaabihii uu qabanayay la xiriira tusaale ahaan qalabkii iyo agabkii uu u baahnaa inuu wax ku baro ma dhamaystirna waxaa kamid ah fasalada ay macalimiintu wax ka dhigayaan waxay wax u dhigayaan arday aada u tiro badan waa culays macalinka saaran waxaa kamid a buuggii tagas buuggii loo baahnaa oo aan sidii loo baahnaa loo helaynin waxyaabahaas waxay dhaawacayaan iyaguna siduu shaqadiisa u gudan lahaa waa haddaba sidii loo horumarin lahaa macalinka soomaaliyeed maxaa ka mid ah waxyaabaha loo baahan yahay in lagu dhiirigeliyo waxaa sharaxaya mustafa cabdulaahi fayrus waxyaabaha u baahan tallaabooyinka la qaado u baahan in la qaado si loo horumariyo macalinka waxaa kamid a diyaarinta hore ee macalinku u baahan yahay waa in loo sameeyo tusaale ahaan kuliyado waxbarasho oo macalimiin soo diyaariya iskuullada iyo meelaha kala duwan wax ka dhiga markii la eegana aada bay u yaryihiin kuliyadaha dalka ku yaala ee dhanka waxbarashada ardayda galaana aada bay u yaryihiin waxaa kaloo macalimiintu u baahan yihiin oo dadaalkooda iyo kartidooda iyo waxqabadkooda sare loogu qaadi karaa waa inay helaan tababaro intaa ay shaqaynayaan waxaa kaloo u baahan yihiin macalimiintu si kastood u tababarto haddii qofku uuna mushaar ku filan haysan oo noloshiisii qoy noloshi noloshiisa iyo noloshii qoyskiisu ayna si fiican ugu habaysnayn culays badan bay ku noqonaysaa si kastaba ha ahaatee bulshooyinka caalamka meel kasta oo ay dunida kaga nool yihiin ayaa meelaha ay iska waafaqsan yihiin waxaa ka mid ah ixtiraamka iyo cisada ay u hayaan macalimka halqabsiga ugu caansan dhinaca macalimka ee dunida carabtana waxaa ka mid ah ereyo laga soo qaatay gabaygii gabyaaga caanka ah ee carbeed axmed showqi ee ahaa kaada almucallimu an yakuuna rasuula oo micnaheedu yahay macallinku wuxuu ku sigtay inuu noqdo sida rasuul la soo diray oo kale
nuur xasan nuur ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi halkaad kala socotaana waa v o a washington
qaybihii dambe ee idaacaddayada galabnimo ayaannu u gudbaynaa oo aad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii umuuraha maraykanka ciyaarihii iyo weliba qodobo kale hase yeeshee waxaa intaasi ka soo horraynaya qaar ka mid ah wararkii ugu waaweynaa idaacaddayada galabta
si sidii aad warkaba ku maqlayseen guddiga doorashada somalilan oo goor dhoweyd si rasmiga ugu dhawaaqay in muuse biixi cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga kulmiye uu ku guuleystay doorashadii dhacday muuse biixi ayaa sida uu sheegay guddiga doorashada waxa uu helay shan iyo konton dhibic sagaal iyo toban boqolkiiba musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan cira waxa uu helay afartan dhibic toddobaatan iyo saddex boqolkiiba musharaxa xisbiga uucid faysal cali waraabana waxa uu helay afar dhibic hal toddoba boqolkiiba gudoomiyaha guddiga doorashada somalilan cabduqaadir iimaan oo natiijada ku dhawaaqaya ayaa waxaa hadaladiisi ka mid ahaa komishinka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqayaa in tartankii madaxtooyada ee qabsoomay saddex iyo tobankii noofembar laba kun iyo toddobiyo tobankii ay ku guulaysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi xildiid oo ku guulaystay jegada madaxweynenimo ee jamhuuriyadda jamhuuriyadda somalilan shanta sannadooda soo socota laba mudane cabdiraxmaan ismaaciil shire saylici oo ku guulaystay jegada ku-xigeenka madaxweyne shanta sannadood ee soo socota xisbiga kulmiya wuxuu helay saddex boqol iyo shan kun sagaal boqol iyo sagaal cod oo boqolnay u noqonaysaa shan iyo konton dhibic sagaal iyo toban boqolkiiba
qof isi soo miidaamiyey oo aroortii hore ee maanta isku dhex qarxiyey masjid ku yaalla waqooyi bari dalka nigeria ayaa dilay ugu yaraan konton qof weerarkan ayaa dhacay iyada oo dadku ay masjidka u imanayeen salaada subax magaalada muubi ee ka tirsan gobolka adamawa ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka hase yeeshee qaraxan ayaa u ekaa qaraxyo ismiidaamin ahoo horey ay u fuliyeen mintidiinta kooxda boko xaraam boko xaraam ayaa dishay in ka badan labaatan kun oo qof intii ay dagaalka ka waday dalkaasi muddo sideed sano ah iyada oo doonaysa inay maamul islaami ah kusoo rogto waqooyiga nigeria ee muslimiintu ay ku badan yihiin dalalka suuriya iyo ruushka ayaa maanta shaaciyey kulan magaalada soshi ku dhex maray labada madaxweyne ee dalalkaasi bashaar al asad iyo valadimir putin iyagoo sheegay inay ka wada hadleen baahida loo qabo in diiradda la saaro xal siyaasadeed oo laga gaaro khilaafka ka taagan dalka suuriya wararka soo baxay aqalka kriminaalka dalka ruushka iyo wakaalada wararka ee syriya ee loo yaqaana sana ayaa sheegay in putin uu ku qeexay howlgalka militari ee suuriya si looga dhowaado dhammaadka arrintan isagoo sidoo kalena asad u hambaliyeeyey uguna hambaliyeeyey guusha uu ka gaaray dagaalka ka dhanka ah argagixisada
mas-uuliyiinta maraykanka ayaa diiradda ku haya dadaalka ay iiraan ugu jirto kubaahinta awooddeeda bariga dhexe taasoo ay sheegeen inay u marayso been abuurka lacago kala duwan saraakiil ka tirsan wasaaradda lacagta maraykanka ayaa daboolka ka rogay in laba ka mida dhinacyada ku xiran sharikadahaasi ee jarmalka fariisinka ku leh oo markaasi kala ah shirkadda lagu magacaabo front technic iyo printing trade center ee jarmalka fadhiya ay khiyaano kala kulmayaan dhinaca sharikadahaasi iiraan laga leeyahay si ay kuwa iiraan u helaan waraaqaha calaamadaysan khad iyo agab kale oo loo isticmaalo daabacadda lacagta dhammaan qalabkaasi ayaa ka mamnuuca in loo dhoofiyo dalka iiraan
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington waana idaacaddeenii galabnimo markana kusoo dhowaada dhegeystayaal xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedka galmudug oo laba sano iyo bar haatan hawlihiisu ay socdaan ayaa khilaafyo dhowra oo soo dhex galay waxay saameeyeen laba madaxweyne oo xilka laga qaaday inkastoo dib u heshiisiin haatan ay socoto waxyaabaha galmudug u qabsoomay iyo meeshii la rabay inay gaarto ayay dooda gaaban ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya cali maxamuud faarax oo loo yaqaan cali seeko oo ah siyaasi xildhibaan hore islamarkaana gobolka banaadir xilal badan ka soo qabtay iyo xildhibaan cabdi xaashi jaamac oo ah xildhibaan ka tirsan galmudug haatanna magaalada nairobi uga qaybgelaya guddiga maaliyadda dhaqaalaha iyo shaqaalaha oo tababaro halkan loogu soo gabagabeeyey waxaa ku bilaabayaa cabdi xaashi jaamac oo ka hadlaya wax qabadka galmudug ilaa iyo haatan wax badan baanu qabanay galmudug waxaa weye waxaa la dhisay laba kun iyo shan iyo tobankii bishii lixaad ayaa dhidibada loo taagay waxaa weye wax badan baan qabanay annaga ka baarlamaan ahaan iyo fulin ahaan intaba waxaa la sameeyey institutional sameeyey sharciyo waxaa la doortay madaxdeedii waxaay qabteen madaxdu waxyaabo badan bay qabteen oo ay ka mid yihiin dhinaca waxbarashada waxbaa laga qabtay waxyaabaa la yidhaahdo nabadgelyada wax badan baa laga qabtay waxna inkastoo iska jirjiraan weli waxa la yidhaahdo siyaasadda wax badan baa laga qabtay maamulku maadaama uu waqti kooban jirayna waxyaabana waa iska jirjirayaan laakiin waa wax badan buu qabtay maamulkaas oo dad nabadgelyo iyo waxba aan haysan oo laysu keenay ayaa weli dhismahoodii iyo waxaa lagu jiraa dadaalkoodii waxqabadkoodii xukuumadduna wax badan bay qabatay baarlamaankuna wax badan buu qabtay cali seeko bismillahi raxmatulla waxaa weeye anigu anoon galmudug iga hayso maaragtay laxawjaclo badan dadkii wax ka dhisayna ka mid ahaa waxaan aaminsanahay sida walaalkay uu sheegay si ka bedelan sababto waxaa weeye galmudug wixii loo dhisay weli fari far lama saarin sidaan aaminsanahay maxaa yeelay galmudug cadaadaa lagu dhisay caasimadeediina waxay ahayd meesha la yidhaahdo constitutionka ugu qoran meesha la yidhahdo samareeb ilaa hadda oo ay jirto soddon bilood oo laba sana iyo bara waxa weeye waxay taagan tahay cadaado galmudugna adeer dee cadaade iyo gaalkacyoo la tago maaha galmudug waxa weeye dhulkaa ballaaran oo qayb shabaab joogo qayb ehlusunno siyaasad diidan oo caasimaddii joogtaa joogto iyo qaybihii lafteeda ee hadda galmudug u madaxa bannaanayd oo aan is ogolayn waxaan is leeyahay sidii la rabay laba sana iyo bar inay gaars gaarto xataa faryarey ma gaarin aan is leeyahay tumin ka mida ma gaarin waxayna u gaari weyday dadka madaxda u noqday baa noqday dad aan fishin dheer lahayn wixii constitutionka ku qornaa ee ahaa in qof walba lala fadhiisto degmo walba iyo tuulo walba la fadhiisto dadka laysu raadiyo dhaqanka laysu raadiyo oo weliba constitutionka ay ku qoran tahay inaan la fulin ee ay noqotay in cadaada laga soo duulo ee xamar la yimaado cadaada lagu noqdo keliya marka anu waxaan is leeyahay wax badan baa u dhiman galmudug waxaana waa markay cusub yihiinna yacni wax badan ayaa halaabaya qaldamaya waa la toosinaya waa la kacaya waa la kufayaa laba sana iyo bar wiil jiraa geel ma dhiciyo galmudug laba sana iyo bar bay jirtaa waa meel yacni dadka iskugu yimid ay yihiin qabaa'ilo badan oo laysku keenay khilaafyo badan ka dhexeeyeen qoryo isku haystay qoryihii baa laga dhigay waxa weye institution bay samaysteen dastuur bay samaysteen ayaga ansixiyey xildhibaanay samaysteen yacni maanta dadkii sidaasa waa isdhex marayaan oo wax colaadoo hadda dhex yaalla ma jiraan waxyaaba iska yaryaroo aanaanaa waa iska jiraan waxaan qabanno waxbarasho haddaan kuu soo tilmaamo degmooyin badan ayaa waxaa laga hirgeliyey iskuullo jaamacado waxa weye biyaha wax badan baa laga qabtay oo dayactir iyo celo la qoday intaba waa jiraan waxa la yidhaahdo counsilka haddaa gacanta lagu hayaa sharcigiisa haddaa baarlamaanka la horkeenayaa shuruuc badan oo diyaarsan oo xoogaa khilaafku naga soo dhex galay laakiin la rabo hadda markii howlahani dhammaadaan ay wasaaradood diyaar la wada yihiin baarlamaankuna uu sugayo oo dalbaday in shuruuc badan lasoo gudbiyo shuruucdaasna hadda wax badanna waa diyaar wasaaradahana waa ka sugan waana amarnay baarlamaankuna shaqadiisu wataa laakiin resource la-aan jirta awgeed ayaa wax waliba aysan sida rabaan u agaagi karin caasimada waxa weye waa runtaa ahlu sunno niman la yidhaha ayaa maamula nimankaasna waxa weye hoogaa waa faction gaar u tuman laakiin waa dad reer galmudug ah siday wax u rabaan iyo sida ay maaragtay wax noqonayaan wax dhan waa laga wada hadlay waa laga naqaashay weli ma aysan dhicin inay dhammaato hawshaas kolley markii hadda khilaafyadan jira iyo waxaan dhammaadaanna waa loo soo jeesan doonaa waa la geli doonaa weligeenna waa ka shaqaynayna waa daba taagnayn cid kasta oo wax tabanaysana waxaa la rabaa in lala fariisto la qanciyo lala hadlo geedi socod baan ku jirnaa geedigaas waxyaaba badan oo cali hadda siduu sheegay hoggaan xumaa waa iska dhacday madaxweynihii horea xilka ku waayey kii ka dambeeya xilka ku waayey waxa weeye intaasna waxaa la rabaa in yacnii hawshu ay dardar noqoto hawshuna waa soo kobcaysaa maalinba maalin ka dambaysa haddii khilaafka laga baxona waa okay bay noqonaysaa oo dowlad cusub oo la wada shaqeeyo waana aad baana maaragtay sheegeen u rajaynaynaa inay maamul cusub iyo dowlad cusub iyo hoggaan cusub iyo waddo cusub la qaadana aad baan u rajaynayna wixii qaldana la sixi doono haddii alla xildhibaan cali seeko miyaan kuu muuqan muddada kooban waxyaabaha ay nabadgelyada ka qabteen ama wadahadallada sunna waljamaaca iyo caasimadiiyo loo sii guurayo in ay noqon karaan tallaabooyin la higshanayo haddii khilaafka laga gudbo in galmudug qorshihii aad ku dhisteen ay ku socon doonto
bismillah adeer maya ima muuqato walaalkay dee maamulka iyo dowladda uu ka mid yahay inuu difaacdana xaqa uu leeyahay laakiin anigu wax factisan ka hadlaya waxa weeye galmudug caasimadiina ma tegin laba sana iyo bar dhulka uu walaalkay leeyahay dadaa qoryo isu sitay oo laysu keenana intaan galmudug madax loo doorana la dhameeyey iyagoo israbo is ogolo isla socdaa loo sameeyey dowladdaas constitutionka loo sameeyey konsolada uu leeyahay hadda la dhisayaa lix bilood gudahood in lagu dhisaa constitutionka ku qoran waxaad moodaa inaysan hoos u fiirin walaalayaashay madaxda ka noqday meesha marka waxa weeye galmudug cidday u baahnayd waxa weeye cid cadaado iyo cabdiwaaq is ogolaysiisa cid cadaado iyo meesha la yidhaahdo balanbal is ogolaysiisa cid is ogolaysiin karta oo maskaxdeeda iyo sabirkeeda iyo iyada tanaasulkeeda uu gaarsiin karo in dhuusan mareeb la geeyey galmudug galmudug waxay u baahnayd lixdii biloodoo hore dadka in la tuso wax loo sameeyey inay wax jira yihiin halkii sano hore in dadka la tuso waxa loo sameeyey dowladnimadaha inay dowlad yihiin in ay tahay in ay wax u qabanaysa ay tahay in la wacyigeliyo tuulo walba la istaago degmo walba la istaago dadka waxay loo sameeyey waxay yihiin loo sheego laga soo jeesto intaas oo loo soo jeesto dhulkan cadowgu haysto loo soo jeesto nimankan ahlusunna warjamaaca oo diidan maamulkaas galmudug la yidhaahdo in la ogolaysiiyo lala hadlo lacag fadhiisto laysu jilciyo walaal layska dhigo marka waxa weye anu waxaan leeyahay galmudug waxay ku dhammaatay cadaada ka soo duul xamar imaw cadaada ku noqo xamar imaw wax kale oo loo qabtay galmudug iyo iskuul ay dowladda galmudug dhistay walaalkay iskuullow sheegay iskuulladaas waa iskuullo n g o yo iyo shakhsiyaad iyo ay fuliyeen wey waa la socdaa aniga ceelasha uu sheegaya walaalkay asaga laftiisa ka mida ceel uu geeyey meesha mana aha ceel galmudug ka yimid maaha waa ceel ka yimid n g o iyo nin dadaalkiis ku yimid anu waxaan doonayay maanta in laga fekero galmudug say beera ku heshaa galmudug say haddii ilaahay ku roon yahay cusbadeeda iyo iyo iyo iyo malaygeeda u dhoofsataa jidaad u yeelataa dekedii hoobyo ilaa hadda xaniban oon la furin oon wax laga qaban oo sidii galmudug loo dhisay u ah marka waxaasina wax shaqeeya ama dad lagu qancin karo ma aha waxa weeye galmudug dibay u dhacday waxaan rajaynaynaa inay galmudug hore u socoto dadka maanta madaxda ka ahina galmudug waa loo dhiibayey iyagu ma lehe inay meel dad imaan karo ay ka dhigaan galmudug aan doonaynaa laxwjaclaa naga haysa waxaan kaba rabaa dadkii galmudug iska lahaa afariyo tobanka beelood cuqaashooda iyo waxgaradkooda xal caqdiga dadka la yidhaahdo inay galmudug leeyihiin inay ayaga laftigooda oqoonsadaan weeye kuwaan maamulka hayaana maamul shaqaalaha oo dadka u shaqeeya inay yihiin oqoonsadaan weeye marka waxa weeye dowladnimaan u baahanay uma baahniin hebel iyo hebel iyo hebel anaa intan fadhiyo iyo isbaaro inaan ka gudbi weyno isbaaro inaan ka gudbi weyno uma baahnin adeer adeer waxaan u baahanay waxa weeye dowladnimo iyo in lays ogolaado iyo in maaragtay hore loo socdaan u baahana aad iyo aad ayaad umahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen cali maxamuud faarax cali seeko oo horey xildhibaan uga soo noqday dowladda dhexe ee dalka soomaaliya gobolka banaadir iyo howlo badan iyo xildhibaan cabdi xaashi jaamac oo isaguna ka tirsan xildhibaanada galmudug waana nairobi uga qaybgelayey shirka guddiga maaliyadda dhaqaalaha iyo shaqaalaha oo dhowaan la soo gebagabeeyey yaasiin cise wardheere v o e nairobi
xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere aanu halkaasi ku dhaafno haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka waxaa la diyaara maxamed cabdi xasan
kulainti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadyadii u dambeeyey waxaa dalka maraykanka aad isu soo tarayey ka hadalka faraxumayn dumarka loo geysto haween badan ayaa ku dhiiraday inay sheegaan faraxumayn ay geysteen rag siyaasiyiin soo sarayaal filim iyo warbaahintaba ku jira dadka ugu caansan ee ilaa iyo hadda la haysta waxaa ka mid a roy moore oo u qorshaysan inuu doorasho gaara bisha dambe u galo aqalka sanadka waxaa kaloo ka mid a senator al frankin oo ah mid ka mid a labada senatar ee gobolka minnesota u matela aqalka koongareeska maraykanka waxaa sidoo kale la haystaa harvey wenstein oo filimada soo saara magacna kula dalka maraykanka inay dumarku soo bambaxaan ayaa la sheegaa inay dhiiri gelisay farriin shabakadda twitterka lagu baahiyey oo la yidhaahdo hashtag me too oo micnaheedu yahay anigana sidoo kale taasoo tilmaamaysa in qofkii dumara ee lagu xadgudbay ay soo bambaxdo haddaba sida farriintan ay ku bilaabatay ragga magaca leh ee ilaa iyo hadda la haystay iyo waxyaabaha xal ahaan la soo jeediyey ayaa waxaan ka waraystay cabdirashiid axmed oo xidhiirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota sandera waa mahadsan tahay sida aad ka warqabtidba muddooyinkii dambe maraykanka waxaa aada isu soo tartarayay rag magac leh oo lagu eedeeyo in ay xadgudubyo u geysteen dumar inuu xadgudubyo xagga akhlaaqda aan ku wanaagsanayn ama ay taabteen ama ay shumiyeen ama si kaleba ay ku sameeyeen marka arinta meto hashtag waxay aada u soo caanbaxday kadib ninkii hollywoodka ka tirsanaa harvey weston arintiisii markii dumar badan oo midba midka kale ka dambeyso ay soo shaacbaxeen ay banaanka usoo baxeen ay sheegeen ninkaas faraxumeyn inuu ku sameeyey baa waxaa is-abaabulay dumar badan oo ujeedadoodu ay ahayd inay dadka tusiyaan baaxadda dhibkan uu la eg yahay wax asaga ku kooban inaynan ahayn wax qof ku kooban inaynan ahayn laakiin dhaqan inay waddanka ka tahay in la joojiyana loo baahan yahay marka sidaasay go-aan waxay ku gaareen weekendigii ama weekendiga maalmaha sabtidii axadda fasaxa la yahay ee bishii octoobar lix iyo tobankeedii inay sameeyaan hashtag social media ah oo arrimahaas ay uga hadlaan runtiina aada ayay usoo jiidatay mediaha waddanka iyo dadka u ololeeya arrimaha dumarka intaba waan gartay rag magaclaa ku jira oo nin hadda doonaya inuu senator u tartamo bisha disembar labiyo tobankeedoo la yidhahdo roy moore gobolka alabama waxaa sidoo kale uu ku soo baxay senatarka gobolka minnesota al franken ee u matala dowladda federaalka ah xaruntiisa washington d c yaa kaloo magac leh oo arrintani ay ku soo baxday runtii waxaa u moodaa wixii ka dambeeyey hashtaggaasba iyo arintii harvey weston intii ka dambeysay waxaa waaye maxay ahayn maxaa la dhihi jira tusbax furtay oo kale inay ahayd maalinba maalinta ka dambeysay inay soo baxayeen rag weliba caan ah oo magac leh oo lagu eedeynayay inay xadgudubyo dumar u geysteen ina waxaa ka mid a laba nin oo labadaba hollywoodka ay ka tirsanaayeen russell simonis iyo bred ratner oo labadaba macnaha gabdho la shaqaynayay ay kaga soo dacwoodeen xilliyadii la shaqaynayeen faraxumeyn inay ku sameeyeen waxaa ka mid ah oo kaleeto michael orescus oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hay-addan n b r idaacadda macnaha n b r da maraykanka qeybta wararka madaxweyne ku-xigeenka uga ahaa oo runtii waxa waye maadaama idaacadda idaacadda liberaal lagu tiriyo arrintaas ay dad badan saameyneysay waxaa ka mid ahaa roy moore oo xisbiga jamhuurigu ay u soo sharaxdeen inuu uga qeyb galo doola doorashada sanadka oo hadda december fourda nagu soo haysa senator al frankin oo gobolka minnesota ka tirsan oo hadda fadhiya madaxweynaha hadda xi madaxweynaha hadda waddankan xukuma trump oo asaga laftirkiisa xilligii doorashadu ay jirtay lasoo saaray cajalado fara badan oo dumar ka cabanaya waxaa kaloo intaas sii dheer inay jiraan gobollo badan oo dad laga doortay dad badan oo la doorto oo ama gobol macnaha laga doorto ama local level laga doorto intaba lagu haysto eedeymo kuwaas lamida tusaale ahaan gobolka minnesota oo kaleeto xeerdejiyayaasha gobolka laba nin oo nina uu yahay xisbiga dimuqraadiga nina uu yahay xisbiga republicanka labadaba lagu haystaa marka haddii la dhaho liiska hala taxo liis dheer buu noqonayaa waan gartay waxaa jira dadaallo la doonaya in hay-adaha dowladda dadka lagu tababaro sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinkan faraxumeynta ee dumarka loo geysanayo marka waxaa ka mid a in aqalka sanadka oo kale haweeneyda gobolka minnesota amy clobishar inay soo gudbisay hinda sharciyad odhanaya shaqaalaha ka shaqeeya koongareeska ciday doonaan ha ahaadaan ama kongarees qof koongareeska xubinka ha ahaado ama shaqaalaha kala ahaado dadkao dhan tababaraha la wada siiyo intee in leeg bay arrintaasi baahsan tahay oo ay gaadhsiisan tahay goobaha kale shaqada sandeer saa u sheegtay waa runta markii fadeexooyinkan isdaba joogjoog ah ay soo baxeen waxaa bilaabmay doodo doodahaas qaar badan oo ka mid a waxay soo jeedinayeen in la sameeyo tababar waajib looga dhigo qof walba oo ka shaqeeya institutionadaas in macnaha tababarkaas uu qaato oo sida looga hortago xadgudubyada noo xadgudubyada noocaas oo kaleeto oo dumarka loo geysto sida aada sheegtayna senataradan minnesota emy clobishar waxay ka mid tahay dadka qaba in la sameeyo tababaradaas laakiin xaqiiqda marka laga hadlo dad badan oo kale waxay qabaan arrintan inaynan ahayn arrin tababar lagu bedeli karo inay tahay arrin dhaqan ah ilaa dhaqan ahaan wax looga bedelana aanan wax laga qaban karinin inuu tusaale ahaan haddaan kusoo qaato dadku waxay ku doodayaan qaarkood dhaqanka wadanka iyo hollywoodka dhaqanka macnaha inu hollywoodka maraykanka dhaqanka uu soo bandhigo oo dadku daawadaan oo cayaalka yaraantiiba ay kusoo bilaabaan waa hay-adda filimada hay-adda filimada wadanka maraykankaha oo adduunkaba runtii aada u moodo dhaqamada adduunka inay iyadu saameynta ugu badan ku leedahay baa waxaad u moodaa inay ka dhigtay inay okay tahay in gabadha la taaban karo ama si ayna ayadu rabin oo diyaarayna u ahayn waxyaabo galmo ku saabsan loogala hadli karo ama la taaban karo laakiin ay dembi tahay in la hasbo oo la xoogo oo kale meesha annaga kursiga aan ka dhahan oo kale marka dadka waxay leeyihiin waa in dhaqamada muufiyada iyo filimaanta wadanka iyo waxa idaacadaha telefishinada iyo social mediaha laga sheego ama laga baahiyo wax laga bedelaa si generationka soo socda ay noqdaan kuwa taxadar badan arrintan uga sameeya waan gartay si kooban qofka iminkayna dhegeysanaya wuxuuis odhanayaa waxaan maraykanka ka socdaa waa wax faraka baxa laakiin waxaa iminka laga hadlayaa waa taabasho iyo dhunkasho waxaa laga yaabaa in kursigii weynaa inuuna haddii la tiriyo tirooyinka kiisaska aan iminka ka hadlayno inay ku yar yihiin marka bal barbardhig haddaan aan ku samayno maraykanka iyo tusaale ahaan wadanka soomaaliya oo kale sideenu miisaankeennu saari karayna arrintan miisaan aaday u kala duwan yihiin farqi weynaana u dhexeeya sababtoo ah maraykanka oo kale in laga hadlaayo taabasho iyo hadal gabadhan si ayna wax u rabinaan loola hadlay iyo dhunkasho waxay caddaynaysaa in weli maraykanka uu ka mid yahay adduunyada lagu nool yahay meelaha qofka dumarka ah ay ugu xorriyadda badan tahay ama ay adag tahay in lagu xadgudbo xorriyaddeeda marka la barbar dhigo soomaaliya oo kale ama xataa soomaaliya oo kale ma ahane waddan dunida saddexaad oo kaleeto ah oo runtii ay fududahay in gabadha la kufsado ama xadgudubyo waaweyn oo hadal iyo taabasho iyo shumis wax la mid ah dhunkasho wax la mid a lagu sameeyo waxyaaba ka waaweyn in loo geysto haddanana ayna ka hadli karinin oo hadday ka hadasho aanay u arkaysto in iyadu una is-eedaysay laakiin waddamadaas ayna ka jirinin sharciyo xaqeeda usoo dhicin kara marka farqi weynaa u dhexeeya weli
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay siyaasiyiin iyo rag kale oo magac kula dalka maraykanka oo loo soo jeediyey eeda la xidhiidha inay dumar faraxumeeyeen intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkii umuuraha maraykanka haatana aanu dib ugu laabto falastiin axmed iimaan iyo qaar ka mida qodobadii warkii dunida maanta ugu waaweynaa mahadsanid jacfar sidaad warkeenaba ku maqlayseen guddiga doorashooyinka somalilan ayaa goor dhoweyd si rasmi ah ugu dhawaaqay in muuse biixi cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga kulmiya uu ku guuleystay doorashadii dhacday saddexiyo tobankii bishan muuse biixi ayaa sida uu sheegay guddiga doorashada waxa uu helay shan iyo konton dhibic sagaal iyo toban boqolkiiba qof isi soo midaamiyena wuxuu aroortii hore ee maanta isku dhex qarxiyey masaajid ku yaala waqooyi bari ee dalka nigeria waxa uuna dilo ugu yaraan konton qof weerarkan ayaa dhacay iyadoo dadka ay masaajidka u imaanayeen salaada subax magaalada mubi ee ka tirsan gobolka adamawa ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraxaasi falastiin aad bay u mahadsan tahay falastiin ee gabagabada idaacadda ayaanu kusii dhownahay maantana waxaa la xusayay maalinta macalinka soomaaliyeed oo ku beegan koob iyo labaatanka bisha novembar waxaan dhegeystayaasha u ciyaaraynaa codkii baxsanaa xasan aadan samatar iyo heestii macalinka
maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsooga kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsooga waa misbaaxii kaahiisu maanka umacine mugdigii ka maydhay waa misbaaxii kaahiisu maanka umacine mugdigii ka maydhay murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmeen murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmeen ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay waa maalinku waa waa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa admigoo moog marinka toosan kii u maleeye admigoo moog marinka toosan kii u maleeye cilmigama muulaya noloshaa helay miftaaxi cilmigama muulaya noloshaa helay miftaaxi waa misbaaxii murug tiray garaadkii macluuliyo kasxumada muquunshay waa misbaaxii murug tiray garaadkii macluuliyo kasxumada muquunshay murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmeen murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmeen ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa magaca weyn ma hadda keenay kii muujinaaye magaca weyn ma hadda keenay kii muujinaaye agar la'aan maatee waayeel manfaciisu deeqo agar la'aan maatee waayeel manfaciisu deeqo ma akii ku muraadsaday kaaga masuga ma kasta u haraadan
codka macaanaya xasan aadan samatar haysta macalinka ayaa gabagabo u ahayd guud ahaana idaacaddeenii galabnimo intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono waa jacfar kuukaayo falastiin oo idinla nabadgelyo
lagama maarmin murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmin